haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wicitaanka dhegeystaha iyo zahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha tiradii ugu badneed oo soomaalida maraykanka ah ayaa u cararta waayadan ugu dambeysa xafiisyada sidaasoy tahayna tiro badan ayaa ku soo baxda in ay qabtaan xafiisyada deegaanada ay ka soo jeedaan amaba ay joogaan soomaalidaasi amaba ilaa iyo heerka dowladda dhexe oo koongareska gaarsiisan haddaba iyadoo taasi ay jirto ayaa soomaalida gobolka minnesoore iyo guud ahaanba dalka maraykanka gobollo ka mida waxaa la sheegaa inaysan jirin mabda' guud oo ayaga mideeyo oo ay markaasi arrimaha amaba danaha soomaalida si gaara ugu qumayaan horumarka soomaalida ee ka samaysay xafiisyada ay u tartamaan iyo arrimaha soomaalida sida gaarka ah ayaan ku eegeynaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha waxaa marti iigu ah maxamuud nuur wardheere oo isagu hadda u ololeeya guryaha dadka danyarta ee degan yihiin ee gobolka minnesora wuxuu ahaa qofkii soomaali ah ee ugu horreeyey ee u tartama guddoomiyaha minnesora xilligii labadii kun iyo kowdii waxaa sidoo kaleeto uu wakhtigan ka mid yahay bulshada soomaalida ee jaaliyadda gobolkaasi ee bal soo dhowow ugu horreyntii maxamuud nuur waa dhowahay waana salaamayaa dhegeystayaasha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waayahay kuwo kalena khadadkayba soo geli doonaan maxamuud wardheere anna waa ku salaamaya bal haddaan ugu horreynta ku weydiiyo su-aal waxaad iiga warantaa tirada guud hadda ee gobolkaad joogtid haba ugu badnaatee ee soomaalida soo baxday ee xafiisyada qabatay maxaa ku sheegi lahayd
waa su-aal fiican waxaan u malaynayaa tiradaas inay soo kordhayso oo hadda aan laga yaababa inayba hadda kuwa aanan ogeyn soo baxan laakiin intaan ogahay hadda ilaa iyo kow iyo toban mas-uul oo soomaali ah oo lab iyo dhadib wa isugu jiro ayaa ka ah qayb ka ah mas-uuliyiinta gobolka minnesota heer federaal heer gobol heer local heer walbaba maaragta waa marka waana sii badanaya numberka numberka soomaalida oo ka qayb qaada ka qayb qaadashada dhinacaasna waa aan ku fiicanna wati marka loo fiiriyo waktiga yar oo aan maraykanka joogin waa tahay maxaa sahla ayay kula tahay waktigan in soomaalidu ay saas xafiisyada ugu cararto haddana ay si dhib yar ay u heli karaan dhalinyaro badan ay ugu soo baxeen
horta gobolka aan degannahay oo minnesota ba waxaa u badan dadka liberaal ah dad wax bartay oo ay ku yar tahay maaragta marka loo fiiriyo gobolada kale qaar maaragta xoogaa cunsuryaddii ay ku yar tahay laakiin waxaa kaloo loo malayn karaa dadka soomaalida oo minnesota waxa ay maaragta muddo dheer baan hadda kusoo jirnay doorashada iyo ka qaybgalkeeda two thousand one kii bay soo bilaabatay markii aan aniga bilaabayay laakiin hadda waxaan kuu sheegayaa dhalinyaradu waxay barteen xirfadaha iyo sabaha loo guulaysto waxaa ugu horeeya kow ii shuogi inaad fahamto labo macno waxaan ka wadaa mawduuca waddanka inaad la socotid oo waxaa loo baahan yahay markaas oo mawduuca kulul oo arrintaa waktigaa taagan iyo labo inaad haysatid dhaqaale urursi xirfadeedii iyo saddex inaad networking dadkiis inaad dhexgeli kartid iyo ugu dambeyn waxaa kaloo iyadana afraad volunteer inaad heli kartid social mediana isticmaali kartid marka intiiba wacdanay ka dhigeen dhalinyarada soomaalida waxaa caawiyeyna waa intaas intaas waxaa usii dheer gobolada waxaa joog meelaha ay ka tartamaan badanaa waxaa jooga dad badan oo soomaali ah baa degan marka dadkaasoo jecel inay arkaan qof soomaali ah oo fadhiyo meel kasta oo talada lagu gaarayo miis kasta dhinac inay ka fadhiyaan marka taasna way maarata xaafadaha oo ay soomaali badan degan yihiinna qeyb weyn bay ka tahay
waa hagaag marka taasi qayb ayay ka tahaa tiro soomaalida dabcan deegaanada ay degan yihiin waa sidaad sheegtay haddana inay midaysnaan waayaan ooy midaysneen siyaasiyiinta soomaalida ee soo baxday mabda' guud aysan lahayn ama xataa waxaa la leeyahay soomaalidii bulshada ay ka dhex yimaadeen aysan si toosa in badan oo kamida ugu xirneen taas laftirkeeda caqabadeeda sidee u jirtaa
horta waxaan kuu sheegayaa waa soomaalida minnesota degan baan aniga ka warqabaa naceybka ma dhexeeyo waana isku dan waa ogyihiin inay isku doon saaran yihiin keliya waxaa un maqan macnaha hawl abaabul u baahan iyo isku xir in la sameeyo macnaha inuu sameysmo guddiyo waaweyn oo danta dadka ilaaliya oo ka wada hadlo siyaasiyiintana ay maarata talooyinkii laga siiyo marka abaabulkii baa maqan laakiin nacayb kuma kala baq nacayb kuma kala maqna kala danna maahan waa isku dan dadka soomaalida oo minnesota halkaa joogo hal tusaale haddaan kaa soo qaato waxyaabaha maaragta dadka soomaalida nacab ama siyaasiyiinta sida uu madaxweynaha kamid yahay markuu yimaado minnesota ma kala reebo soomaalida oo dhan buu isku daraa oo wax ka sheegaa oo dariska ku diraa marka sidaa darteed ma ma aha wax oo ay wax issue oo u kala gaara ma lahan laakiin abaabulkii iyo waktigii sida la rabay inay isugu xirmaan iyo guddi weyn oo samaysmo oo danaha soomaalida ka sam ka tala bixiyo oo aan jirin baa u sabab ah bay ila tahay laakiin waxaan umaleeya inay iman doonto wa sidaa hadda kuu sheegay waa cusubnahay weli dalka waa ku cusubnahay soddon sano iyo wax ka yarba hadda la joogaa iyo shan labaatan sano meelahaas marka waxaan umaleynayaa garaadka iyo capacityga iyo tabarta iyo talooyinka soomaalida weynaan doonaa
waa tahay dhegeystaha ugu horeeya dabcan oha ayaad joogtaa marka martida barnaamijka maxamuud wardheere ayaa marti noogu ah oo degan gobolka minnesota ah dadkii ugu horreeyay oo u tartama xafiis soomaalida marka aragtidaada iyo su-aashaada waxaa qabtid
ha asalaamu calaykum magacayga kawsar muuse waaye waxaan deganahay halkan colombus ohio meel soomaali badan kuno ku nooshahay marka marka waa u hambalyeynaya walaalkeena soomaaliyeed ee ku dhiiraday inuu kursiga maaragtay kusoo baxo oo qofka ugu horreeyey ah intaa haddaan ka gudbo su-aasha aan weydiinaya waxay tahay soomaalida ku nool qurbaha khaasatan dalkan maraykanka gobollo badan bay degan yihiin ay kamid tahay minnesota ay kamid tahay colombus sidee soomaalida lagu mideyn karaa oo ay ku noqon karaan dad wada shaqeyn kara oo maaragtay samaysan karaa ama xisbi political oo soomaali leedahay oo isku xiran ama xafiis soomaaliyeed oo maaragtay cid kasta u adeegta hadda sidaa la socono minnesota hay-adaha ugu waaweyn ee social serviceka sameeya soomaali ma laha waxaa laga yaaba inay leeyihiin qaarar kamid a carab waxaa laga yaaba turki inay leeyihiin iskuullada annaga halkan ohaayo lamid waayo hay-adaha ugu waaweyn ee wax u qabta dadka qaxootiga ah ama maaragta kasoo galootiga ah ama dadka danyarta ah waa dad aan soomaali ahayn marka sidee soomaalidu ku noqon karaan dadkaas oo kale oo ay wax ugu qaban karaan haddii haddii sideebayna maxayna ugu qaban lahayd ilaa hadda soomaalidu isku diidan tahaa
wa tahay
waayahay cowser waa su-aal fiican waanan ku maqlay ohayona waan ogahay inay soomaali badan degan tahay waxaan keliya oo ku sheegayaa horta minnesota iyo ohio way kala yara duwan yihiin aan umalaynayaa minnesota soomaalida joogto labada gobol siyaasad ahaan iyo waxyaaba badan bay kala duwan yihiin minnesota soomaalida joogto way gaareen inay iskuulla furtaan oo ayaga ay rangareeyaan oo maamulaan way gaareen inay waxyaabo kala qabsadaan way gaareen inay siyaasadii gobolka hadda sii galaan dhinaca guryaha unbay ka liitaan arrinta oo macnaha xagga deegaanka guryaha baa ugu liidata iyo dhalinyarada yaryar wax uqabashadeeda marka laakiin haddaan usoo noqdo su-aashaadii soomaalida maraykan oo dhan horta xisbi siyaasadeed oo soomaali ah ma fiicna mana ilaa ayna la sameeyo sababtoo ah dhulkan ma aha soomaaliya waa ummado badan baa degan qeyb baan ka nahay dimuqraadi iyo republican system ah baa waana sidaa looga qeyb galaa laakiin waa la samaysan karaa guddi soomaali ah oo danaha soomaalida isku xiro mideeyo goboladana mideeyo issuega weynu soomaaliyana qeyb ka qaato dawladda soomaaliya xataa qeyb bay ka qaadan kartaa inay mideyso dadkan dadka waxgaradka soomaalida oo jooga goboladana marka waa talo fiican in noocaas oo kale laakiin hadda weli ma gaarin heerkaas saasay ila tahay
waa hagaag waa hagaag waad mahadsan tahay aad ayaan ugu mahad celinayaa cowthar sidoo kaleeto gobolka ohio nagala soo xiriirtay dhegeysto kale ayaa isna khadka ku jira isla minnesota ayuu joogaa soo dhawow magacaagana ku bilow aad dhowahay magaceyga waa nuur nunow joogo magaalada minneapolis ee gobolka minnesota
waa tahay nuur maxaad aragti ama su-aalood ka qabtaa barnaamijka arrinta ku salaysan soomaalida inay horumar siyaasadii ka sameynayaan laakiin dhexdooda isku xirnaan badan aysa jirin sida dad badan ay leeyihiin maxayse kula tahay aragti ahaan adigu taas
barnaamijka horta waa mahadsan tahay dhammaan akhyaarta meesha ku jira sidoo kale waa idin salaamaya bacdisalaam waxaan u malaynayaa fikirkayga markaan ka dhigto barnaamijkan soomaalida inay saameyn badan ku yeelatay siyaasadda waddanka sida siyaasadda waddanka ay u kala qeybsan yihiin sababtoo ah dadka meeshan hadda raadinayo inay jaalidiyo sameeyaan isku xiran waxay ka ambaqaadaan awood qeybsigii laga soo bilaabay labadii kun maxaa la dhahay carto uu ahaa four point five markan qof kasta wuxuu rabaa qofkiis inuu meesha ka muuqdo markaan arrintaas ayaan aada u leeyahay inay saameyn ku yeelatay weli aan ka tegi la-nahay in aan aragno keli qof kasta meesha uu imaado uu rabo qofkiis inuu ku jiro hadduusan ku jirin waxa inay socdaan ma rabaan markaan arrintaas ayaan umalaynaa inay saameyn badan ugu yeelatay dhaqanka waddanka ka jiro dhinaca siyaasadda dhaqan guud maahan laakiin siyaasadda aawood qeybsiga markaan taasaan ku salaynaya ani dhibaatada ugu weyn
waa hagaag ma ma la socotay maxamuud wardheere waan la socday walaalkay isu isku gobol baan joognaa minnesota su-aal ma weydiinin fikradiisa iyo buu dhiibtay marka waanan ixtiraamaya fikradiisa laakiin aniga markaan la sheekaystay siyaasiyiinta soomaalida oo minnesota xafiisyada ka qayb galayo kuma arkin in ay four point five ku shaqeeyaan ama aaminsan yihiin qabiil keliya laakiin waxaasna ma umalaynaya inay xataa ka shaqaynayso halkan laakiin waxay u baahan yihiin waa run isku xirnaansho la-aan iyo talooyin dad siiyo iyo hawlahaas bay u baahan yihiin laakiin ma umalaynayo waata marka laga soo tago arrintaas arrintaas hadda uu ka dhawaajiyay marka laga soo tago iyo waxa ku salaysan reer reeraha laga yaabo inay dad badanna ay qabi karaan aragtida uu qabo dhegeystahaasi waxaa jirta in soomaalida qeybo badan oo ka mida bulshada caqabado badan ay haystaan dhalinyaro yaryar oo maaragtay wadankii ama ku dhasha ama ku koreen ay qaarkood xabsiyo badan jiifaan oo ay joogaan xabsiyada lagu xiro qaarkood dib loo diro oo wadankii dib loogu masaafuriyo qaar badan oo ka mida dhibaatooyin inay haystaan xagga noloshii ah iyadoo xataa wadankaanu fursado badan ay joogaan ama aqoontii ay halkan ay suuragal tahay inay wax baran karaan dadka marka haddii la yeelan lahaa hal jaaliyad oo sida dadka wadamada kaleeto ka yimaadoo kaleeto soomaalida awood ayay yeelan lahayd oo isku duuban oo ayagana wax loogu qaban karo ama dowladda ay wax uga qaadan karaan taasi dadka qabo ma isleedahay waa aragti suuragala
waa aragti fiicano weliba aan soo dhaweynayo wayna jiraan dhibaatooyinka hadda aad ka shanqarisay aniga markaan fiiriyeyba sideedaba minnesota waataan hadaya kuu sheegay labada problema ugu weyn oo minnesota waxa waaye xagga guryaha oo dadkii ay aada ugu dhib qabaan iyo dhalinyaradii soomaalida oo maaragta ama daawooyin iyo daroogo iyo qaarkood bartaan ama qaarkood ay xataa ka qayb galaan gaangis qaarkood waxbarashada ka dib ka habsaamaan waa arrintaas arrinta dhalinyarada labada arrin aniga mar walba waan sheegaa waa labada meel oo iska cad inaan ku fashil ku nahay ku guuldaraysanay taas aniga kama qabo laakiin siyaasiyiinta community ayaga ma rangareeyaan waxay systemka maraykanka oo dimuqraadi iyo republican bay ku jiraan xafiisya public ay joogaan waxaa laga rabaa dadka soomaalida ah waxgaradkooda aqoonyahonkooda inay sameeyaan way jiraan oo hadda ururo yaryar oo dad soomaaliya leeyihiin oo ka shaqeeya arrimaha yuudka iyo waxaas way jiraan wax ka qabashada laakiin sidii laga rabay iyo wax u dhowtoona maahan marka but i know inay ku bogsi weliba dhalinyarada yaryar hadda siyaasadda soo gelayso iyo activeka noqonayso aad bay arrintaas ula socdaan marka iskuma xirna laakiin nima waxaas ma ma umalaynaya inay four point five problemkeeda uu yahay aad iyo aad ayaan waktigaa kaaga mahad celinaya maxamuud nuur wardheere adigii dhegeystayaashii barnaamijkan ka qayb galayba waa mahadsantahay waa hagaag aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa maxamuud nuur wardheere oo isagu ah wakhtigan nin u ololeeya guryeynta dadka soomaalida ee danyarta ah ee degan gobolka minnesora inay guryo helaan horeyna uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee soomaaliya u tartama xafiis sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii maxamuud nuur barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ku saabsanaa soomaalida iyo xafiisyada faraha badan ay u cararayaan dalkan maraykanka iyo siday ugu guuleysanayaan iyo isku xirnaan la-aanta la sheegaya jaaliyada soomaalida dhexdeeda inay tahay aan ku eegna ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa waxaana jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo guud ahaanba dadkii ka qayb galay ee dhegeystayaasha ahaa barnaamijkan mid lamida inta aynu ku kulmi doonana nabadgelyo